galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada idaacadda galabta iyo weliba wararka v o a oo idinka imanaya washington sanad wanaagsan dhammaantiinba waa maalin sabtiya taarikhduna ay tahay kowda bisha januari ee sannadka waxaad naga dhegaysanaysaan moojadaha gaagaaban ee iyo sagaaliyotobanka mitirban iyo weliba bogga v o a somaali com dhegaystayaal haataana saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa afartii galabnimo idaacadda galabta iyo wararka v o a-na waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan rajada soomaalida etoobiya ee sannadkan
waxaan rajaynaynaa inaan colaadda ka baxanaan rajaynaynaa waxaan rajaynaynaa inaan abaarta ka baxdaan rajaynaynaa in ilaahay uu soo dejiyo saxansaxan nabadgelyana soo dejiyo saxansaxa barwaaqana ilaahay uu soo dejiyo waxaa kaloo aan idiin haynaa dhadhaab oo laga cabsi qaba inuu ka dilaaco cudurka daacuunku
nadaafaddarradan waxaa ka dhalan karta cudurka xaduxa ugu daran kolerada ugu daran oo maaragtay ka dhalan kara cudurro kale oo maaragtay waterbon disease waa iska jiraan laakiin hadda kaamba ahaan waxa ugu daran oo hadda laga cabsanaya oo qofka sindhaha u kortagaya gormaay dhalan doontaa cudurka kolerada ah
qodobadaas iyo weliba warar kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan galabta iyo weliba wararka v o a hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida hay-adda cuntada adduunka ayaa hakisay howlihii ay ka waday gobolka waqooyiga dalka suudaan ee daafuur kadib weeraro dhowaana lagu qaaday bakhaaradeeda iyadoo go'aankana la filayo inuu saameeyo ilaa iyo laba milyan oo qof qoraal ee hay-addan cuntadu soo saartay khamiistii ayay ku sheegtay in dhammaan saddex bakhaar oo aaggaasi ay ku lahaayeen la weeraray islamarkaana la farataystay iyadoo in ka badan shan kun oo mitrigtan oo cunto ahna halkaasi laga qaatay sida ay hay-addu sheegtay horaantii toddobaadkan ayay w f b sheegtay in koox hubaysan oo aan haybtooda la aqoonsan ay weerar ku qaadeen mid ka mida bakhaaradooda ku yaala caasimadda gobolkaasi ee fasheer iyadoo sida ay uga falceliyeen amaba ay ka falceliyeen mas-uuliyiinta maxalliga ahina ay bendo ku soo rogeen aaggaasi markii falku dhacay diyaarado badan oo duulimaadkoogii baajiyey ayaa wereeriyey dad safrayay maalintii u dambeysay ee sannadka laba kun iyo koob iyo labaatan taasoo u muuqata in ay ka dhalatay islamarkaana ay kala dhantaashay in ka badan boqolaal kun oo qof fasaxooda sannadka cusub diyaaradaha ayaana arrintan la xidhiidhiyay shaqaalaha oo yaraaday kadib kororka xanuunka covid sagaal iyo toban oo ay weheliso cimilada xilliga jiilaalka ee qaybo ka mid ah dalka maraykanka saacadihii hore ee fiidnimadii jimcihii xeebta galbeed dalkan ayaa diyaaraduhu ay baajiyeen in ka badan kun shan boqol iyo konton duulimaad taasoo noqonaysa ilaa boqolkiiba lix duulimaadyada gudaha maraykanka qorshaysnaa iyo weliba saddex kun iyo shan boqol oo duulimaad oo dunida dacaladeeda u safray sida ay xustay xarunta la socodka duulimaadyada ee flight aware nooca cusube coronavirus ee omicron ayaa hoos u dhigay dabaaldegyada sannadka cusub ee dunida iyadoo magaalada baariis la baajiyey bololaydadii halkaasi laga ridi jiray iyadoo magaalada londonna ay iyaduna muhiimadda dabaaldegga ay ku soo koobtay telefishinada halka magaalada new yorkna ay hoos u dhigtay kubaddii caanka ahayd ee laga soo taraarin jiray fagaaraha caanka ah ee times square kubaddaasi la qurxiyey ayaa laga soo taraarixin jiray habeen barhka fagaarahaasi times square hase yeeshee keliya shan iyo toban kun oo qof ayaa loo ogolaaday inay daawadaan halka markii hore sida caadiga ah ay ka iman jireen islamarkaana ay usoo daawasho iman jireen siddeed iyo konton kun oo qof sannada ka hor tallaalkii cusbaa ee la helay ayaa rajo u noqday xanuunka covid sagaal iyo toban hase yeeshee xakamaynta bilowga ee sannadkan laba kun iyo labaiyo labaatan ayaa lala xidhiidhinayaa nooca cusub ee omicron oo keenan in kiisaska xanuunka covid sagaal iyo toban ay dunida guud ahaan ay ku kordhaan amaba ay ku faafaan galab wanaagsan iyo weliba sannad wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal ayaanadu leenahay meel kastoo aad joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaadhayaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington aan ku bilownay dhegaystayaal dagaalada u dhexeeya xukuumadda iyo weliba dalkaasi etoobiya iyo weliba mucaaridka t b lf ayaa keenay dhimasho iyo weliba ka dhacda gobollo waddankaasi ka mida iyo weliba burbur haddaba qaar ka mid a shacabka ku dhaqan caasimadda magaalada jigjiga ee dowlad deegaanka soomaalida ayaa waxay soo dhoweeyeen in sannadkan cusub uu noqdo mid ka wanaagsan sannadkii dhammaaday ee laba kun iyo koob iyo labaatan warbixinta waxaa magaalada jigjiga nooga soo diray waryahayaga maxamed cabdiraxmaan gata
sanadkan ilaahay waxaan ka codsanaynaa inuu abaarta naga jebiyo oo roob ummaddu ilaahay siiyo yaan ilaahay ka baryaynaa midda kale waxoogaa colaadda daraaddeed ganacsigu waxoogaa cidhiidhi badan baa iskaga jiray marka waxaan rajaynaynaa sanadkan maadaama colaadduna yaraatay cidhiidhiga ganacsina inuu maaragtay bixi doonaan rajaynaynaa waxaan aad u rajaynaynaa naxariista ilaahay baan rajaynaynaa waxaan rajaynaynaa inaan colaadda ka baxnaan rajaynaynaa waxaan rajaynaynaa inaan abaarta ka baxdaan rajaynaynaa cododka aad maqlaysaan waa qaar ka mid a shacabka ku dhaqan caasimada dowladdeegaanka soomaalida ee magaalada jigjiga oo soo dhoweynaya sannadka cusub ee labada kun iyo labaiyo labaatanka haddaba inta aynan u gudagelin soo dhoweynta sannadka cusub ee bulshada ku dhaqan caasimadda dowladdeegaanka soomaalida ee magaalada jigjiga bal aynu eegno sannadkii tegay ee labada kun iyo kow iyo labaatankii siduu ahaa haddaba sannadkii tegay ee labada kun iyo kow iyo labaatankii ayaa waxa uu ahaa mid saamayn ballaaran ku yeeshay guud ahaan dalka etoobiya ee dhinaca markaasi dagaalada ka socda dalka etoobiya iyadoo dagaaladaasna ay saamayn ku yeesheen arrimaha bulshada dhaqaalaha iyo amniga waxaana dagaaladaasi ay saameeyeen islamarkaana ku dhintay dad badan halka qaar badanna ay ku barakaceen dagaaladaasi haddaba qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada jigjiga oo ay idaacadda v o a mikrofoonka la dhex martay ayaa waxay ka sheekaynayaan siduu ahaa sanadkii tegay ee labada kun iyo kow iyo labaatankii bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdijabbaar xasan siraad ee ku sugan magaalada jigjiga wallaahi alxamdulilaahi rabbilcaalamiin kolley wixii ilaahay keeno kusamirkiisuu leeyahay kacalaacalna ma leh cid hadda arrintaas looga cawdan oon ilaahay hayna ma jirto laakiin sannadkii hore wallaahi rafaad badan baa jiray etoobiya khaasa gaar ahaan etoobiya colaad baa iyada gaar ku ahayd inkasta oo waxyaabaha kale ee guud ahaan sannadku uu watay ay kala mid ahayd dunida inteeda kale iyada waxaa gaar kaga ahaa colaadda iyo abaaro aad u saameeyey qaybta deegaanka soomaalida marka insha allahu tacaala dee kolley wixii alla keeno waa lagu sabri rafaad badan baa sannadkaa la soo maray magacay waa axmed xarbi cabdi waa ninka khayraadka deegaanka ka shaqeeyaanahay ee ka ganacsada ee magaalada jigjiga ku nool ilaahay baa mahadda leh sannadkan cusubna ilaahay baa na gaadhsiiyey cid kaloo na gaadhsiisay male ilaahay mooyeen marka taa kolkaan ka gudbo sannadkii hore waddanka hadda etoobiya colaad iyo abaar baa ka jirtay colaaddii waxaad mooddaa hadda ilaahay inuu dhinac nooga sii maaragtay koobayo oo soo gebagaboobaysa u eg tahay magacay waxa weeyaan maxamed shariif xaashi oo jooga magaalada jigjiga sanadkii labada kun iyo kow iyo labaatanku wuxuu ahaa sanad colaado iyo abaare iyo dhibaatooyin fara badan ay dalka ka jireen marka laga yimaado saamaynta sannadkaasi labada kun iyo kow iyo labaatankii ayaa waxa ay sidoo kale bulshadu soo dhoweynayaan sannadkan cusub ee labada kun iyo labaiyo labaatanka iyagoo sidoo kalena ka filanaya in uu noqdo mid wanaagsan waxaan aad u rajaynaynaa naxariista ilaahay baan rajaynaynaa waxaan rajaynaynaa inaan colaadda ka baxnaan rajaynaynaa waxaan rajaynaynaa inaan abaarta ka baxdaan rajaynaynaa waxaan rajaynaynaa in dhibaatooyinkii noocaas ahaa ee sannadkii hore dadka soo daalacnaasilay sida karonaagii oo kale iyo xanuunnada noocaas oo kale ee faraha badan ee kala duduwanaa ee deegaanka iyo dalka dhammaan guud ahaantii ku wada dhacay iyo dunida oo dhanba in ay noqoto saxansaxo caafimaad in ilaahay uu soo dejiyo saxansaxanaba gelyana soo dejiyo saxansaxa barwaaqana ilaahay uu soo dejiyo sanadkan cusub ee labaiyo labaatanka waxaan rajaynaynaa in ilaahay colaadaha iyo abaaraha iyo xanuunada kulli uu ka dulqaado oo uu noqdo sanad ka duwan sanadkii hore ee tegey fursado badanna way jiraan insha allah saan rajaynayna sida colaadaha oo kale inay soo afjarmaan abaarahao kale in ilaahay naga dulqaado oo roobab ay da'aan ayaan rajaynaynaa gaar ahaan waxay aad abaartaasi ay deegaanka soomaalida ay si gaara ay saamayn usii yeelatay dhinaca dhaqaalaha oo dadka hayntoodu ay yar tahay ay saamayn adag ay ku yeelatay marka waxaan kusoo gebagabaynaa sanadkan labaiyo labaatanku inuu noqdo sanad fursadaha jiro oo dhan laga faa'iidaysto haddii la yidhahdo sanadkan ilaahay waxaan ka codsanhaynaa inuu abaarta naga jebiyo oo roob ummaddu ilaahay siiyo yaan ilaahay ka baryaynaa mid waa midda midda kale waxoogaa colaadda daraaddeed ganacsigu waxoogaa cidhiidhi badan baa iskaga jiray marka waxaan rajaynaynaa sanadkan maadaama colaadduna yaraatay cidhiidhiga ganacsina inuu maaragtay bixi doonaan rajaynaynaa amniguna ilaahay inuu maaragtay noo noo sii hagaajiyo yaan rajaynaynaa nabadna waanu haysanaa kili lahaan haddaanu nahay annagu nabad aad u fiican baanu haysanaa oo wax dhib oo kilka annaga dhexdiisa ka jiraay ma jiro isku soo wada duuboo sanadkani cusub ee labada kun iyo labaiyo labaatanka ayaa waxa ay dadku ka rajaynayaan inuu noqdo mid wanaagsan islamarkaana ka wanaagsan sanadkii hore ee labada kun iyo kow iyo labaatankii maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
howlwadeen ka tirsan hay-adda dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee msf oo ku sugan xeryaha qaxoontiga ee dhadhaab ayaa sheegay inay ka cabsi qabaan in cudurka kalooruhu ka dilaaco xeryaha qaxoontiga xilli cudurxilli aan idhaahda carruur badan oo la xanuunsan shuban lagu dabiibayo cusbitaalka guud ee xerada dhagaxley warbixintanna waxay noo soo diray waryahayaga cabdisalaam salas ee nooga soo warramay xeradaasi qaxoontiga
saraakiisha caafimaadka hay-adda m s f oo maamusha isbitaalka xerada qaxootiga dhagaxlay iyo kaamka dhadhaab ayaa sheegayay in xanuuno ka dhashay roobabka ka da-ay gobolka ay bukaano badan oo qaxooti ay u jiifaan isbitaalka ku yaala xerada dhagaxley iyadoo bukaanadaasina ay u badan yihiin carruur yaryar oo ka hooseeyo da-da shanta sano xuseen maxamed yuusuf oo ka mid a howlwadeenka hay-adda m s f ayaa v o e da uga warramay xanuunada ka dhashay biyaha roobka ee haatan ka soo cusboonaaday gudaha xeryaha xaaladda guud haddeen ka hadla roob aada weyn ayaa ka dhacay xaaradan qaxootiyaasha markay roobkan da-ay saameyn badan u yeeshay waxaana ka mid ah roobka imaaday biyihii way fadhiisteen meel kasta block kasta section kasta ay ku jiraan dadkaa dhex joogo meesha waxaa jirta musqul baa jirta wixii dhanba waa isdhex daadsan yihiin dadka ayakahay marka waxaa sii raacay effect waxaa ka mid ah mise caqabada ka imaada waxaa ka mid ahay shuban baanuu la imaaday wuxuu la imaaday qandha oon la garana meel ay ka imaaday hergabkii oo bilowday waayo waxaad arkaysaa shubankii inuu zaa'id noqday oo hataa wararka markii tagtid ugu yaraan lixdan toddobaatan inay cunug ay jiifaan oo wix ayka ayn shuban awgeed oo ka imaaday xaggii maaragtay daadkan ay roobkan dhacay marka dadka ayakahay caqabad weyn uga haysato waxaa waaye sidii heelboosta mise istaalka imaadada la imaadi lahay ayaa ku cuslaatay waayo roobkan biyaha meel kastaa jiifaan awalba dee lug bay ku imaadi jireen tagsi bay ku imaadi jireen wax ayakahay ma jiraan hadda marka waxay ku qasbay qofka xanuunsana cid ku ekaada dhakhaatiirta heelboosaa joogaan sidii maanta u joogaan ilaa hal saac laba saac ay furaan ilaa tobanka saac i nuska tirada la arki jirta tiro aada ugu yar ayaa la arkaa dadkii saameynta roobka keenay way xanuunsan yihiin ta waxaa shaahidka warkiyaa la warjiifaa roobabka xooggan oo ka da-aya xeryaha iyo nadaafad xumada oo isbiirsaday ayaa dhakhaatiirtu waxay sheegayaan in ay ka cabsi qabaan in cudurka kalooraha uu ka dilaaco xerada dhagaxley kaas oo khatar badan gelin kara nolosha bulshada qaxootiga ah markii la dhaha xagga nadaafadda horta kaamka aad bay uxun waayo abaar baa jirtay xoolihii way ba-een xoolihii baktiga meel kasta iska yeela roobka kor imaaday kulley ada waa fahansata marxaladaas iyadoo tii sii jirta way biyaha meel kasta fadhiyaan baktiga dhex boodayeen shubankaas meesha ku imaaday marka waxaa jirta bakti sii yeeli roob imaaday daqsadii oo dhashay kaneecadoo meel kasta dhashay marka dee xaalada sanitationka aad buu xun yahay wax kastaba ay kor furaan nadaafad daradan waxaa ka dhalan karta cudurka xad waxa ugu daran kolerada ugu daran oo maaragtay ka dhalan kara cuduro kale oo maaragtay waterbon disease waa iska jiraan laakiin hadda kaamp ahaan waxa ugu daran oo hadda laga cabsanaya oo qofka sendhaa u kortagaya gormaay dhalan doontaa cudurka kolerada ah oo maaragtay shubanka cudurkan kulley waa garanaysaan hal qof haddii lagu arka waxaawey de waa iswala qaadanaya kaamka dhan waa uun sidii tusbax dawda la fur camal marka tii awgeed hadda kolera ayaa uun laga cabsanaya kor loo tagaya indhaha inkasta oo hay-adda m s f dhagaxlaya ay ka fuliso adeegyo caafimaad haddana waxaa muuqanaya in baahida ka jirta xerada ay tahay mid baaxad weyn iyadoo qaxootiga ay ku adag tahay inay soo gaaraan goobaha caafimaadka maadaama waddooyinka inta badan ay dhex ceegaagaan biyaha roobka oo si xoogan uga da-ay gobolka ugu dambeyntiina sargaalkan ka tirsan hay-adda m s f ayaa tilmaamay in bulshada qaxootiga ah looga baahan yahay in ay isa kaashtaan nadaafadda deegaanka si loo xaqiijiyo badqabka bulshada qaxootiga ah bulshadana marka waxaa loo baahan yahay ee, sidii ee, maaragtay ee, wixii awoodooda ama oo maaragtay ee, fahamkooda xagga caafimaad inay horta leiswala kaashado ee, kaalin kale ay ka qaataan wixii maaragtay wacyigelinta oo loo sheegi lahay waayo wax la ah jira community participation haddii waaysid qof waxa kuu qabta adi dhexdaada isku noqo oo bulsho ahaan ah oo maaragtay isfahma oo waxaa la isla qabto oo meesha laga liidan yahay ee, haddii tahay caafimaad darra tusaale ahaan hadda xoolaan meesha baqtay haddii qof kasta soo jiito wadada dhigi nin kale ay dhibi haddii oo maaragtay biyahan xirin oo qof kasta qof kalena waa ay dhibi marka waxaa loo baahan yahay ee, wadajir bulshada inay wax iskugu qabata oo horta waxaan saameyntii ay keeni lahayn ay fahmaan haddii dhahan maanta waxaan sugaynaa maaragtay hay-ad oo inay soo soconoon lahay budget looma hayo wixii oo maaragtay oo nadaafada iyo waxyaalihii waxaa loo baahan yahay marka ayaga dhexdooda la qabtaan oo meesha qaldan ay iska hagaajiyaan sidii maaragtay wasaaqdii hadalkan ka soo yeeray saraakiisha caafimaadka hay-adda m s f ayaa ku soo aadaya iyadoo kumnaan qaxootiya oon haysan hooy iyo cunto ay cunaan ay ku sugan yihiin gudaha xeryaha taas oo xaaladda sii adkeyn karta maadaama qaxootigan qaarkood aysan haysan musqulo cabdisalaan salas v o a xeryaha dhadhaab
boqolaal qof oo isugu jira dadka muslimiinta ah iyo weliba kuwa aan muslimiinta ahayn ayaa shalay magaalada colombos ee gobolka ohaya ku qabtay dibadbaaxa ayay kaga soo horjeedaan dilka imaam maxamed xasan aadan islamarkaana ay ku dalbanayaan in baadhis dhaba lagu sameeyo dilkiisa sheekha ayaa shalay lagu aasay magaalada colombos toddobaad kadib markii meydkiisa la helay wariyahayaga jacfar kukaay ayaa arrimahan ka waraystay sheekh horseed cayni nuux oo afhayeenka dallada masaajidada ohaayo
bulshada soomaaliyeed runtii oo ay la socdaan mujtamaca kale ee muslimiinta ah dhammaantood qowmiyad walba oo haddana ay la socdaan dadkan aan kala diimaha nahay sida dadkan yahuudda iyo dadkan kiristaanka ah ayaa waxaan isugu nimid meel ka mid ah maaragtay xarunta xarumaha ku yaala ee magaaladeenna waxaanan samaynay socod annagoo saf dheer ku jirna waxaanan isugu tagnay oon hor tagnay xarunta looga arrimiyo colombos gobolka ohio meeshaas oo runtii khudbado cajiiba ay ka soo jeediyeen dad fara badan oo hogaamiyaasha diimaha kala duwanah iyagoo runtii aad uga dhiidhiya dulmiga lagula dhacay lagula kacay imaam sheekh maxamed xasan fariinteennu labay ahayd kow in dhiiggii sheekha meel la saaro oo ma aragtay miisaaniyadda loogu talagalay amniga in lagu ilaaliyo loo qoondeeyo maaragtay waayo ummaddu waxay u bixiyaan canshuurta waa in miisaaniyaddaas maaragtay amnigooda lagu sugo qodobka labaadi wuxuu ahaa dadka diimaha naga duwan leh oo dhahaya qofkan sheekh ah waxa ku dhacay annagana waa nagu dhici karaa oo annaguna waxaan garab taagannahay mujtamaca muslimiinta oo waxaan la baadigoobaynaa dhiigoodii iyo xaqoodii idaacadahoo dhan baa yimid meeshaa lagu tukaday runtii ummaddii jidka maraysa oo dhan baa hoonka baabuurta xitaa dadkii caddaanka iswada qabsaday taas oo astaan u ah taageero ay u muujinhayaan bannaanbaxaas sawiradii sheekho waa weyn oo boorada kor loo qaaday meesha ma aragtay runtii laysugu soo baxay marka waayahay dabcan xalay baa la aasay shalay sheekh maxamed muddo toddobaada maalintii la helay waa maalinteedii kale intaa maxaa loo hayay jacfar si aad la socoto meeshan waddankan maraykanka ah markuu dhawaaqaagu dheeraado waxay sameeyaan dad takhasus kale u xilsaaran kayskan waxaa si toos uga hadlay meeyarka reerku waxay qabsadeen atorni waxaa runtii iyaduna hadda ma aragtay garab taagan hay-adaha xuquuqda u dooda marka intaas baadhid baa socotay oo iyagaa haystay maalinkii ay soo daayeen oo meydka naloo keenay annaga waxaan wakti siinay culimmadii iyo runtii martidii iyo mas-uuliyiintii soomaaliyeed oo runtii soomaali iyo ciidan soomaali ahan ba isu imanayay yaan annaguna runtii maalin iyo maalin iyo bar wakti siinay ilaa intay ka soo gaarayn si janaazadu ay noqoto janaazo weyn marka baadhidaa la baarayay oo iyagu wakti qaateen iyo annagoo hal maalin ugu darnay oo martidii imanaysay khaasatan culimmadii soomaaliyeed la sugaynay yaa keentay maaragtay in Way.
dib loo yara dhigo marka baarista ma sheegeen maxaa ka soo baxay ee baaristoodii ma ka hadleen ee, ee, ee, sababta loo dilay iyo cidda dishay ilaa iyo hadda cidda dishay iyo sababta loo dilay lama hayo laakiin waxay noo sheegeen in eh, runtii ay xil weyn iska saari doonaan waxyaabahan ognahay dee dembibaarayaashu eh, maaragtay sheekha baabuurkiisa meeshuu ka kaxaystay iyo ilaa meeluhu marayey eh, kaamiradahaas iyo muuqaaladaasoo dhan bay dee kolley la wada bixi eh, fingerprint iyo maaragtay eh, kolley jidhkiisa ayay ka qaadi Eh, marka waa process eh, runtii waxaan isleeyahay waqti badan qaadan doona oo raadka dembi baarayaashu ay faraha ka soo saaraan iyo muuqaaladuna isu geygeynayaan iyo dee ciddii markaa tuhun ay ka soo gasho annagu ma garanayna waraysanayaan eh, intaasay ku mashquulsan yihiin Eh, looyarkiisana waa la kulannay Eh, marka insha allah waxaan rajaynaynaa marka intaas iyo dhawaaqa iyagii maanta bundaharaadka laisu geeyo in runtii jawaabna qancisa ay mujtamaca soomaaliyeed iyo muslimiintaba heli doonaan Ee, dabcan ee, haddii ee, sheekh sidaa loo garanayo oo cid cadowa oo markaas muuqata oo uu leeyahayna aanay jirin oo la ogaa haddii ee, sidan loo dilo ee, tuhun iyo cid si gaara farta loogu fiiqo way iman kartaa Ee, idinku marka booliska laga soo tago ka culummo ahaan ka bulshadii soomaalida ahaan ee, ma jirtaa wax tuhuna oo ilaa iyo hadda idin galay ama cid aad tuhumaysaan
runtii aniga kula hadlayaaba dadkii sheekh maxamed isugu dhowaayeen dadka amaba isuguba dembeeyeen eh, intaan lawaan maalmihii ka horeeyo dee abaarihii wadanka ka dhacaan u wada maaragtay fundraise garaynayn oo dhaqaale u urinaynay ma ahayn arrinta runtii fajaca nagu keentaa waxay tahay sheekh maxamed maba ahayn qof qof looga shekeeyi karo nin mar walba qosol badan kaftan badan sheekh ah dictoor ah een shaqo abuur dadka u sameeyey masaakiinta quudiya hay-ado fara badan hay-ad layidhaha aska muslim eh, dalladan maaragtay ayaana mas-uuliinteeda ah, waxaasoo dhan ku jiru ahaa marka arrin aan uga shakisannahay iyo qof aan ku tuhmi karnaa runtii ma jiro waan yaabannahay Way.
waxyaabaha cajiibka le waxaa ka mid ah waa dhacdadii labaad say noo sheegeen hay-adaha muslimiinta ee qof sheekho imaama taariikhda ameerika muslimiinta lagu sameeyey weliba isaga waxaa u dheer in la waayey oo la kaxaystay kadibna meydkiisii la keenay taasaa keentay culummada iyo mas-uuliyiinta iyo dadkan oo dhan bayna isu soo baxeen arrin qariib oo cajiiba ahayd runtii
wagaaga dhegaystayaal kaasina wuxuu ahaa sheekh horseed cayni nuux oo ah afhayeenka dalladda masaajidada ohio waxaana uu warramayey wariyahayaga jacfar kukaay halka weli aad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a dhegaystayaal mar kale ayaanu di leenahay sannad wacan oo wanaagsan haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha oo ay si wada jira inoola socotiin doonaan caashe ibraahim aadan iyo weliba nuur xasan nuur
kulanti wanaagsan sanad wanaagsan dhammaan saaxiibada na dhagaysanayo meel kastoo aad nagala socotaan waa galabnimo sabti ah sanadka cusub ee laba kun iyo laba iyo labaatanka ilaahay khayrkiisa iyo barakadiisaba hana siiyo waa kow sanadka laba kun laba iyo labaatanka barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaa galabtayda la socodsiinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan iyo nuur xasan nuur bukhaari nuurow bal waxaad noo soo qabataa dhambaalka ugu horeeya ee barnaamijka ee sanadka laba kun iyo laba iyo labaatanka maanta waa kow dhambaalka ugu horeeyana dhinacaaga dhambaalka ugu horeeya sanadka cusub waxaa nasiib u helay dadka kale ah jaamac maxamed xirsi iyo iraad aydiin xasan cabdixaliim maxamed cabdulaahi iyo naasir cabdi xaaji nuur iyo maxamed sayid suudi iyo dheer abti awd yuusuf cabdi xodey iyo mubaarig cumar muuse gilin iyo suxufi maxamed axmed joker xamse xaaji karaama iyo daa'uud cabdulaahi zaxnuuni cabdisalaam kajooje iyo guddoomiye cabdiraxmaan gacmo dheere dhammaan asxaabtani waxa ay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan cabdi xasan ciise iyo saado cabdi xirsi oo uu wiil ugu dhashay deegaanka gaashaamo waxa ay sidoo kale hambalyo u dirayaan xuseen ow maxamed cabdulaahi iyo marwadiisa nimco sheekh maxamed dheere oo uu wiil ugu dhashay magaalada kaam cumar oo ka tirsan gaashaamo ducadu waa xaggiina ay yidhaahdeen waxaanu leenahay dhallaankaasi allaha ka dhigo kuwii dadkooda dalkooda iyo diintoodaba anfaca aamiin dhambaal qurux badan ayaan anigana ku bilaabayaa waxaana uu naga soo gaaray hooyo fartuun maxamed xuseen hooyo muumine maxamed gaafow hooyo dahbo ibraahim xayle hooyo mako maxamed gaafow hooyo sacdiye muxyidiin xasan xasan muxyidiin xasan iyo axmed muxyidiin xasan cali muxyidiin xasan faysal muxyidiin xasan iyo xuseen muxudiin xasan iyo cabdulqaadir muxyidiin xasan dhammaan waalmo muxudiin xasan shariifa ku jirta fadxiya ku jirta malyuun lagama soo tegin abuukar daahir cabdi cumar iyo xasan dhaqane maxamuud iyo faadumo dhaqane maxamuud waa dhammaan ilmo dhaqane maxamuud oo saaqa ay ku jirto deeq uu ku jiro cabdulqaadir uu ku jiro salaad yuusuf iyo muna salaad yuusuf cismaan salaad yuusuf cabdi maxamuud yuusuf iyo bashiir maxamuud yuusuf waa bashiir maxamed yuusuf iyo cali cabdi yuusuf iyo cismaan faarax axmed cabdi fataax daahir cabdi yuusuf geelle ugaas fooday dhammaantood dadkaas iyagoo isku duuban waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan xasan salaad yuusuf iyo foos cabdiraxmaan yuusuf oo dhowaan ku aqalgalay magaalada muqdisho ducada waa xaggiina baa layidhi aqalgalkaasi nuura waxaan ugu ducaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii loo ayo ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin aamiin ayaan ana u raaciyay caasha ee heesta ugu horreysa ee barnaamijka aan ku furi doonana waa heesta indhaha ciidda igadda waxaa ku luqaynaya cabdalla yuusuf hanuuniy
aan intaasi kaga gudubna heestaasi macaaneyd hambalyo dhalasho ayaan hayaa caasho waxaana inaga soo gaartay dhammaan reer awsulu barre iyo dhammaan reer faarax barre hooyo xaliimo awsulu barre iyo hooyo zaynabo awsulu barre hooyo xaawo awsulu barre hooyo maryamo awsulu barre iyo hooyo faadumo awsulu barre maxamed faarax barre muraar faarax barre iyo shiro faarax barre xamdi faarax barre farxad waa faarax maxamed cumar iyo bishaaro maxamed cumar dhuux maxamed cumar iyo tamaad cumar jaamac iyo saygeeda iyo caruurteeda abaayo salme maxamed cabdulaahi oo ku magac dheer fariiro iyo caruurteeda iyo odageeda cabdiweli faarax barre dhuux axmed xuseen iyo suleymaan xasan injineerka dhammaan asxaabtani waxay hambalyihii bogaad inay hawada u marinayaan bilo faarax barre iyo yurub axmed xasan oo uu wiil ugu dhashay dowla deegaanka soomaalida gaar ahaan gobolka doolo wiilkaas waxaa loo bixiyey cabdulaahi bilo faarax ducadu waa caasho ibraahim aadan ayaa la yidhi caasho miyaad ka ducaynaysaa mase anaa kaa wakiisha aan kaa wakiisha waxaan leeyahay allaha ka dhigo wiilkaasi kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin dhambaal kale oo qurux badanna wuxuu naga soo gaaray cabdixakiim maxamed macalin iyo siciid yaasiin cabdi qaasim iyo muxaab xasan ibraahim iyo cabdinaasir axmed maxamed iyo luqmaan cabdishakuur maxamed iyo cabdiraxmaan cali aadan iyo cabdisataar maxamed mursal iyo dhammaan ardayda baa la yidhi macadka anfac modern institute iyo dad kale oo fara badan oo meelo kala duwan jooga baa la yidhi waxay hambalyo dhalasho ah u dirayaan macalin cabdi maajid sheekh axmed iyo eedo nasteexo yuusuf aadan oo ay gabadh ugu dhalatay magaalada baydhabo janaay gabadhaas waxaa loo bixiyey baa la yidhi xamda cabdi maajid sheekh axmed waxaan leenahay xamda soo weynow oo noqotii korta ee kaalin wanaagsan qaada aamiin heesta kale aan idiin soo qabanaynana waa hees aan filayo inaad si weyn uga heli doontaan labada fanaan allaha u naxariistee xaliima khaliif magool iyo fanaanka cabdi salaad aadan beer dilaacshe heesta waa qormo
xare duqarisaad qamarey quruxdeeda leedeequrmaruub helayo uu qaanidee ee xare duqarisaad qamarey quruxdeeda leedee qalbi jire ilaahaye qaayahiyo sharaftee qanjeedho laegtaye kama u qadinine qalbi jire ilaahaye qaayahiyo sharafte qanjeedho laegtaye kama u qadinine markan qamar kuwegaba kuwegaba markan qamar kuwegaba kuwegaba qamoyailegede markan qamar kuwegaba kuwegaba markan qamar kuwegaba kuwegaba qamoyailegede qortaada dheere lagu qoray cabbaadhyada markaad xaggayga suuqalo cisaabey mallaqdaay qabaadka qortaada dheere lagu qoray cabbaadhyada markaad xaggayga suuqalo cisaabey mallaqdaay qabaadka
ancaadku qarin baad umaro
dayax qadimaadiisii aan caadku qariniyo cirku sagalku qaydmiyo qurashtii haweenkay dayax qadiimadiisii aan sagaalku qariniyo cirku sagalku qaydmiyo qurashtii haweenkay qadowgeed ku yaaliyo ku yaaliyo qadowgeed ku yaaliyo ku yaaliyo qowdhihii maguule qadowgeed ku yaaliyo ku yaaliyo qadowgeed ku yaaliyo ku yaaliyo qowdhihii maguule qortaada dheere lagu qoray cabbaaryada markaad xaggayga suuqa loo cisaabeey malaqda ay qabataa waxaan kugu qiyaasaa ama kugu qadariyaa aan qabri hoose mooye humanow qarnigaba ma noole ama kugu qadariya qabri hoose mooye humanow qarnigaba ma noole qadafku hadli maaye amantaan ku oqiray waa midaadu qalantood qaya aad ka gaadheen qadafku hadli maaye lagu qoray cabbaaryada markaad xaggayga suuqa loo cisaabey milaqda ay qabataa
tahay waxaan filayaa in dhegeystayaal badan ay ka heleen heestaasi Een, hambalyo dhalasho ayaan hayaa waxaana ay naga soo gaartay dadka kale ah dhammaan reer awsulu barre reer axmed xasan iyo hooyo ruqiye awsulu barre iyo hooyo xaliimo awsulu barre hooyo xaawo awsulu barre iyo hooyo masbel awsulu barre waxaa kaloo dadka diray ka mid ah maxamed faarax barre iyo ayaan cali deeq xaashi sheekh cabdu cabdiweli ciidiid maxamed dhammaan dadkan oo kala joogay etoobiya soomaaliya kenya waxay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan ustaad bilo faarax bare iyo yurub axmed xasan oo wiil ugu dhashay gobolka doolo gaar ahaan hog barwaaqo wiilkaasi waxaa loo bixiyey cabdulaahi bile cabdulaahi waxaan leenahay allaha ka dhiga kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin dhambaal qurux badan oo dheerna waxa uu naga soo gaaray maxamed cabdikariim maxamed baroon baa lagu naaneysaa iyo cabdi naasir xasan cabdulaahi akram afiif baa layidhaahdaa iyo xasan cabdi muumin iyo mahada xasan hurshe iyo cumar cabdi muumin iyo elyaas cabdi deeqo wuxuu ku magac dheer yahay kabisa iyo siid cali geesey gaas iyo cabdikariim daahir maxamed kaanta buu ku magac dheer yahay iyo ruun cabdi baashir iyo sidoo kale cabdikariim daahir maxamed kaanta buu ku magac dheer yahay iyo ruun cabdi baashi iyo ugu dambeyntii baa layidhi sahro maxamed cabdikariim maxamed nuur iyo bahjo cabdirasaaq cabdiraxmaan dhammaan dadkaasi iyagoo isku duuban waxay hambalyo hawada ah u marinayaan sahro sharmaarke cabdi iyo cabdulqaadir axmed cumar yuslim oo dhowaan ku aqalgalay magaalada muqdisho mar kale waxaa layidhi ducada waa xaggiina waa taa aqalgalkaasi allah ka dhiga midkii loo ayo owlaad baariyana lagu kala helo wiil yacaano gabar yacaano aamiin ayaanaan u raaciyey haatanna aan soo qabto heesta eedaad iyo codka fanaanada binti cumar gacal
Yeah.
dhalasho ayaan hayaa toddobaadkan dhalashada ayaa nagu badan eh sanadka cusub allow noo barakeeyey owlaadana baarayaal nooga dhigay waxay inaga soo gaartay aabbo doctor maxamed sheekh cabdulqaadir sheekh shaami iyo hooyo caaisha sheekh aweys asli iyo maxamed sheekh cabdulqaadir shaami iyo xaliimo sheekh ibraahim biyoole iyo macalin cumar shaami xasan maxamed sheekh iyo xasan cabdulaahi maxamuud goob sports zaynab shaami iyo dhammaan asxaab kale oo fara badan baa layiri dadkan waxay kala joogaan dalka dibadiisa iyo gudihiisa waxaana hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan xusn maxamed shaami iyo fartuun cumar cali oo ay gabar ugu dhalatay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada wadajir ducadu waa dhankiina ayay yidhaahdeen waxaan leenahay allah ka dhigo gabadhaasi tii kaalinteeda qaada oo dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana anfacda aamiin dhambaal kaloo aad u qurux badan oo dheer waxa uu naga soo gaaray waxaa halkan tahaniyad ka daraya baa layidhi cabdisalaam maxamed iyo khadiijo rijaal iyo aabe maxamed xaaji malow iyo shariifo sheekh cabdulqaadir iyo maryan xaaji maxamed jaamac ibraahim maxamed xaaji malow sheekh xuseen iyo maxamed xaaji malow sheekh xuseen iyo maryan maxamed xaaji malow sheekh xuseen iyo maxamed sheekh cabdulqaadir iyo raxme xaaji malow sheekh xuseen mukhtaar xaaji malow iyo asli cabdixaamid sheekh xuseen iyo maxamed nuur sheekh xuseen dhambaalka waa laga buuxay xaaskiisa baa layiri iyo caruurtiisa iyo daahir cabdisalaan sheekh xuseen iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa xaashim cabdisalaan sheekh xuseen iyo caruurtiisa iyo xaaskiisa dhammaan iyagoo isku duuban waxay tahaniyad u dirayaan maxamuud sheekh maxamed iyo xaaskiisa anisa cabdisalaam sheekh xuseen oo arooskoodu ka dhacay wadanka masar gaar ahaan baa layiri magaalada qaahira waxay leeyihiin arooskiina allaha ka dhigo midkii loo aayo ubad kheyr qaban aad ku kala heshaan wiil iyo caano gabri caanoo lagu duceeya dhambaalkaas la mida waxaa diraya baa la yidhi doctor cabdisalaam sheekh xuseen iyo xaaskiisa cadar neero iyo dhammaan caruurtooda waxaa iyaguna ay tahniyad gaarsiinayaan maxamuud sheekh maxamed iyo anisa cabdisalaam sheekh xuseen oo arooskoodu ka dhacay qaahira isla qoyskaasi cusub waxaa tahniyad gaarsiinaya cabdisalaam ibraahim hereri waa ku salaamaya cabdisalaam iyo xaaskiisa muna jaamac iyo caruurtooda waxaay leeyihiin hambalyo hambalyo allah ka dhiga arooskaasi midkii loo aayo ubad kheyr qabana lagu kala helo dhambaalkana waa la taxaya waa tahay sidoo kale baa layidhi waxaa dhambaalkaas la mida gaarsiinaya faadimo xaaji malow sheekh xuseen iyo maxamuud xaaji malow sheekh xuseen iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa oo dhan baa layidhi iyo sidoo kale axmed xaaji malow sheekh xuseen iyo xaaskiisa faadimo iyo caruurtooda waxay taaniyad u dirayaan maxamuud sheekh cabdiraxmaan iyo anisa cabdisalaam sheekh xuseen oo ku aqalgalay dalka masar gaar ahaan magaalada qaahira waxaay leeyihiin baarakallah allah barakeeyo arooskiina oo ha ka dhigo midkii ubad kheyr qaba lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caanana waa loogu duceeyey dhammaal kaloo qurux badanna waxau naga soo gaaray axmed cali guure iyo cabdiraxmaan shiine iyo nimcaan iyo sidoo kale maxamed cali caalin iyo cali aadan iyo cabdicasiis maxamed iyo suure maxamed dhammaan dadkani waxay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa baa la yiri waxaanay tahniid dhalasho gaarsiinayaan ibraahim maxamed axmed iyo fahiima aadan oo wiil ugu dhashay magaalada burco gaar ahaan xaafadooda baa la yiri ducada iyo magac bixinta wiilkaasina waa daadihiyaasha barnaamijka waa tahay magaca idinkaan dib idinkugu soo celinay haddii ducada aan qaadanana waxaan leenahay wiilkaasi allah ka dhiga kii soo koro ee kaalin qaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax wanaagsan u tara heesta ugu dambaysa ee barnaamijka ee aan idinkaga tegaynana waa heesta halkudhageedu yahay ayaan dhalad iyo codka fanaanka salaad maxamed shardi salaaderbi heestaas ayaa ugu dambaysa dhegaystayaal barnaamijkeenna hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan waxaa idinla socodsiinayey caashe ibraahim aadan caashucuud iyo aniga oo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo
aroosamaadu furanto iimaankiyo kalgacalkuna isku keena
ifkana waxaanu soo baxay aroor samadu furantoo iimaankaiyo kalgacalkuna isukeen isu keen ammaaneen heestaasi dhegeystayaal ayaan dhalad iyo weliba codka salaad maxamed shardi salaad darbi wuxuu ugu dambeysay barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha mar kale ayaanadu leenahay sanad wacan oo wanaagsan iyo weliba galab wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba gebagabadeeda caddeeni ku dhownahay haatan qodob iyo laba ka mida wararkii adduunka ugu waaweynaa anidii guud maro nooca cusub ee xanuunka coronavirus ee omicron ayaa hoos u dhigay dabaaldegyada sanadka cusub ee dunida iyadoo magaalada baariis la hakiyeydii bulolaydyadii halkaasi laga ridi jiray magaalada london iyadana waxaa muhiimadda dabaaldega ku soo koobtay telefishinada halka magaalada new yorkna ay hoos u dhigtay kubaddii caanka ahayd ee laga soo taraarin jiray fagaaraha time square kubaddan la qurxiyey ayaa ka soo taraarixi jirtay habeen barhka fagaarahaasi hase yeeshee keliya shan iyo toban kun oo qof ayaa loo oggolaaday inay daawadaan halka markii hore ay sida caadiga ka iman jireen si ay u daawadaan siddeed iyo konton kun oo qof sannado ka hor tallaalkii cusbaa ee loo helay xanuunka coronavirus ayaa rajo u noqday xanuunkaasi hase yeeshee xakamaynta bilowgan sannadkan cusub ee laba kun iyo labaiyo labaatan ayaa noocan cusub ee omicron u keenay in kiisaska xanuunka guud ahaanba dunida ay ku baahaan haatana dhegeystayaal aynu mar kale dibu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha
aas uruqansiga reenkiyo gufaacada ka ridaya dhinacyada haweli rogal celin kolbas uruqansiga reenkiyo gufaacada ka ridaya dhinacyada sida loogu reeya habon kuliyaqayo naftada raaligelise sida loogu reeya habon kuliyaqayo naftada raaligelise intaan dul joogo raabsaduun habon ma raabo ruux kale ficedka roone soo rucle adaa rasmigii ruuxeyahe intaan dul joogo rasadun habboon ma raabo ruux kale ficedka roonay soo rucle adaa rasmigii ruuxeyahe
codkaasi cabdiqaadir macalin cumar jubbana dhegaystayaal waxay guud ahaanba ugu dambeeyey idaacaddii galabta iyo wararka v o a tan iyo kulanti dambe waa anigu cabdixakiin maxamed shurwac ciidleh sannad waxaana wanaagsan
dhulkoo resqabo